sidee baa la yeelaa sakadiisee la yeela marka wuxuu yidhi falow calafahaa hadduu quudiyo zamaanan zaman laa taciishu aysan noolaanayn duunahu la'aantiis low tarakat ilakla hadday cunto ka tagto saqadat zakaatu sakadii waa ka dhacaysa wakti oo geelaani xoolahaani haddii aan la quudin uu dhiman lahaa haddii la quudiyo muxuu ahaa dhowr beriba ha noqdo xoolahaasi xoolo soofay noqon mahayaan waa dhiman lahaayeen daaq la-aan bay u dhiman lahay wain kaana aqala hadduu intaa kasii yaryahayna falaa yuairu saamayn maha oo maalin baa xooga cuntadii ku yaraatay waxbaa la siiyey maalin kale cuntadii ku yaraatay waxbaa la siiyey laakiin neefkaana waa iska noolaan lahaa oo berrita haddana waa iska daaq tegi lahaa waktiga noocaas la fiirin maha muddo waxaa la quudinahaya haddaan la quudin lahayn waa baabi'i lahayd wa walu nisaabi alibili meeshaas marka xoogaa yar wuxuu caddaynahaya shardiga oo wax ugu waajibahayaan shuruudduu xoogaa bayaaninhayo waa inay sooftaa soofkii waa babayaaniyey waa inay tahay xoolo oo kuwo lagu shaqaysto cawaamil waa inaysan ahayn waxaan umalaya cawaamishaasi waa waxay reen xaajaad asliya waa inuusan shaygu mashquul ku ahayn wa walu nisaabi alibili hadda wuxuu rabaa nisaabka wax ku waajibaan inuu caddeeyo waa nisaabka xoogaa waa sii jiitanhayaa insha allah intaan iskaga joojinhaya allah subxaana الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد زكاة أول واحد مسجل حكم كيدي شروطي هذا مركان واحد لقاري نساب يدي qof allaaliy qofkii xooleyeeshada zaka ku waajibi mayse waxay leedahay nisaab meel zakadu markay xooluhu gaaraan ay ku waajibto marka nisaabkii wa walu nisaabi alibili khamsun shan shan neefoo geela ayaa nisaabka geela ugu horeysa markaa fiirisay nisaabka geela iyo nisaabka ariga qiimo ahaan wax isku dhadhow ariga waa afartan geelana neefka geela sideed ilaa toban neefoo ariya ayaa lagu qiimeyn jira marka shan neef haddii mi sideed lagu qiimeeyo waa iska afartankii iska afartankii wey waa isku wax isku dhadhow أول نساب الإبل خمس شوم فتجب فيها شاة من الغنم ناف أريها كواجبة شاة من غنم البلد بلد كاس أريجيس waxaa laga yaabaa bilaada ariga lagu kala dhaqdaa inuu kala nuucyo duwan yaho kala qiimo yar yahay marka beledkiisaanaa laga rabaa arigiisa neefkaasi marka oo ariga ahi wuxuu leeyahay da lagu qaato inuu ceeb ka saliim yahay isagana waa iskaga jirtaa wa hiya jadaacatun min adacni tiilka jabsatoo idihii aw wa hiya maa lahaa sana midii sana jirta wey ida mar hadday sanad gaaraan oo sanadka kale madaxa geliyaan sekada waa lagu bixin karaa aw haniyatun tiilka baxsato min almaczi ka mida marka maczigaasna waxa weeye laba sano waa inuu jiraa riyaha cad wahiya maa lahaa sanataani laba sano wixii jiro meeshaas marka zakadan nisaabyada waxay ku yaaleen kitaabkii nebiga sala allahu calayhi wasalam dadka sakada soo qaadahayo ugu qoray kitaabu faraa'id sadaqa kitaabkaasu ku yaaleen adiga sidaasi u dhadhow alfaad ha kala duduwanaata laakiin inta badan waa isku dhadhow haddii laga baxsho neefkan la bixinahayo tafsiirkiisa maa lahaa sanataan iyo waxyaalahaas hadii laga bixin wayujziu dakaru mid laba waa gudahay orgi waa lagu bixin karaa zakada geel oo ariga walow kaanat ilibilu inaafan dhadig ba ha noqotay shaataa la yidhi shaataduna waxaa soo dhexgelahaya ذكر وأنثى وقول جرا وفي عشر طبنك شاتان بقى هي هي هي قوة جنس يجب في عشر شاتان وفي خمسة عشر ثلاث شياه شنت شنتي هل نفق وجهه وفي عشرين أربع شياه لباتن كينا أفرنا فإن أخرج عن العشرين لباتن كهدو كبحي فما دونها وحي كسير بعير النيف قيلو يرى أنا اسكبحنا النيف كان قيلة هلا يقاض يجزئ وكجودها عن خمس نيف كاسو بعير كاسو يجزئ كجودها عن خمس وعشرين شان لا تنكجودها وبلا منه على أقبله عليك السلام نيف كهذا وير أو زكاة جودة أو جيلة وحها نريق وهل سنة لما يستي سنة كلا بعد نقشي marka haduu 25 wax ka yar uu yiraahdo nirigtaan oo kalan ka bixinayo ka weyn baan ka bixinayo waxa leey waa laga aqbala asaga qiyaarkiisku keenay ee saacigu kama dalbin ninka oo zakada loo diro oo dawladdu u dirto ninkaasi kama dalbino ma orin neef geela keena asaga wuxuu yiri waxba aanu arbixin maayo neefka geela aan bixinayo neefka geela laakiin 25 wixii ka hooseeya wax ku waajibayo waa ari وفي 25 شن يلواتن بنت مخاض ايا ku waajibaysa وهي التي لها سنة سنة مدلوي ودخلت قشي في الثانية سنة الله هل سنة تحديدها هي قبطاي ودميسترون سنة كلمة مدحي جلس فإن لم يكن في إبله جيلس هدوس كجر بنت مخاض نركتي باب لقواي وسنة جيركاهي أو كانت واجرتا وهي معيبة مدعي سنو nirigti waa jirtaa laakiin ceeb bay leedahay ceebtaasi waa jirin tahay waa indhalacdahay waa lugalacdahay oo meel ma gaarayso qubila minhu waxaa laga aqbalahayaa ibnu labuunin baa laga aqbalahayaa dakaran dakaran oo kunta ibnu labuun baa laga aqbalahayaa ama nirigtii dhadigaahayd waa la waayey rati yar baa laga aqbalahayaa ama mid oo aan la kala garanayn dakari unta wuxuu yahay kunta وهو ابن لبون كاسي ما له سنة تاني لبا سنة كي جري ودخل في الثاني في الثالثة تتي سدحات كله هدين نيكتي سنة جيركا لغا واي رتي ير او لبا جيره سلبدي سنة لما يستمدي سدحات مدح غليا لغا قاد meeshaas marka waxa ku soo baxay zakada neef ceeb la loo bixin hadii neefkii ku aadana ceebaysan yahay waa laga wareegsana neef ceeb la zakada lagu bixin haya neef ceeb la daan lagu bixin neefka xoolaha ugu fiican ma laga doorana wuxuu yiri walow malaka haduu hanto uu leeyahay binta makhaadin kariimatan wanaagsan kariimadaasi waa neef geela kale ka wanaagsan wey wanaaggaas ay ka wanaagsan tahay waa ka cayilan tahay nirgihii aynigeeda waa ka fiicanta lam yukallaf lagu khasbi maayo ikhraajaha inuu bixiyo maxaa yeelay nebiga sala allahu calay wasalam mucaad ibnu jabal markuu dilahay wuxuu yidhi iyaa ittaqi karaa ittaqi dacwat dacwat almadluumi wa iyaaka wa karaa'ima amwaali xoolaha ugu fiicfiicana ka dooran meeshaa marka waxaa soo baxay neefka laga rabaa waa neef aan liidan neefka ugu fiicanna aan ahayna dhexdhexaad baa laga soo qaada sakada laakiin laysa lahu malaha alcuduulu inuu iisho ila bni labuuni ibni labuun inuu iisho ibnu labuun nirigtaa nirig aada u fiican weeyo ma bixin kare ratigaas iga qaada ma odhan karo muxuu laakiin hadduu rabo inuu nirigtiisi baajisto uu yeeli karaa fayalzamahu taxsiilu binti makhaadin bintu maqaadinu soo xasilow yira waa soo gadahay suuqa ka soo gadahay nirigtaan oo kale nirigtii la rabay oo munaasab ka ahayd baan soo gaday waa soo gadi karaayo midaan wanaagsan waa baajisan karaa laakiin rati kuma bedeli karo rati waa soo shardi waxa waa in geeli laga waayo فيلزمه وحكل لازم تحصيل بنت مخاض أو يسمح أما واسك وسامحها يا بالكريمة إن شاء الله دونه واسكا ديقايا مدي وانا سنيد بو بخينايا خصبكما اها لكن هدو روايو اسكا بخينا هدو دون برنامجكم ميد كسو غلا waa shan iyo labaatankii shan iyo labaatankaas markii la dhaafo ilaa sagaal ku daranto waxba lagama rabo ilaa koob iyo toban mee ku daran wa fii sittin wa halaatiina bintu labuun koob iyo toban baa ku darantay miya ha koob iyo toban fii sittin bintu labuunin ba ah bintu labuunkaasina waxa weye waa midii laba sanana dhammaystiratay sanadkii saddexaadna madaxa gelis wa fii sittin wa arbaciina xiqa xiqadaas wahiya alatii lahaa alaau siniina saddex sanay leedahay wa dakhalat fi raabicati tii afaraad bay gashay wa fii ixdaa wa sittiina jadaca koob iyo lixdanna waxaa ku waajibahaya jadaca wahiya alatii lahaa arbacu siniina afar sano midii jirta weeye wa dakhalat fi lkhaamisati siniga da'da geela lagu bixiyana da'da ugu sarraysa middaas middaa shanta madaxa gelisay wixii ka koreeya haddaa bixisid waxay iska xisaabsan tahay middaa oo shanta gelisay madaxa gelisay taasay uun la xisaab tahay wax xisaabaho adiga kuu kordhahaya ma jiro mar haddii neefku ka koreeyo ee shantaas sano madaxa uu geliyey lix sano toddoba sano neef iska wanaagsan wey haddaa adigu bixisid waxaan lagu xisaabaya xisaaba ee lama laha markuu geelu sii bato lix jir toddoba jir lama laha sinu zakaadkii ugu koreeyo kan kale adaa daartii bixinaya daartiina iska dhaafahay markaas haddii da'daas la gaaro kabacdi wixii dheeraadahoo nisaabka la gaaro geelii baa badanahayoo labaa bixinaysaa oo saddex baa bixinaysaa wixii markaa kugu soo galaa bixinaysaa maahana da'du kor usii kordhimayso da kor loosii kordhinaya ma jiro wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan bintaa labuunin ba ahaday laba bintu labuun wa fii ixdaa wa tisciina xiqataani laba xiqa ahaatay wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina alaatu banaati labuuni boqol iyo koob iyo labaatan fain zaadat ibiluhu calaa daalika mar hadday meeshaas ka korto wajaba fii kulli arbaciina bintu labuun afartankii kastaba bintu labuun baa ku waajibaysa wa fii kulli khamsiina xiqa mar haddii boqol iyo labaatan iyo laba la gaaro wixii ka dambeeya wey waxaa afartan afartanka loo xisaabina afartan wixii noqda u xisaabsama bintu labuun baa laga bixina wixii konton u xisaabsamana xiqaa laga bixina intii labadoodaas ku dhex jirto aan labadooda midoodna gaari karinna wax faraha laga qaada marka miaalu keena fii miatin wa alaaiina xiqatun wa bintaa labuuni boqol iyo laba boqol iyo soddon sida muuqanaysa waxaa weeye laba afartan iyo hal konton marka kontonkiina waa xiqo labadii afartanna waa laba bintu labuun xiqatun wa bintaa labuunin wa fii miatin wa arbaciina bintu labuunin wa xiqataani laba konton iyo hal afartan ayaa meeshaas yaalla halkii afartanna waa bintu labuun labadii kontonna waa laba xiqo wa fii miatin wa khamsiina alaau xiqaaqin saddex konton weeye si kaloo loo xisaabiyaa ma jirto wa fii miatayni arbacu xiqaaqin khamsiiniyaatin aw khamsu banaati labuunin arbaciiniyaat labada boqol ama afartan afartan baa loo xisaabinahayaa shan bintu labuun buu bixinahayaa ama konton konton baa loo xisaabinaya afar xiquu bixina labadoodkii isagu fain kaana fii milki milkigiisa hadday ku jiraan khamsu banaati labuunin wa arbacu xiqaaqin labadiiba waa haystaa shan oo bintulabuunna waa haystaa afar xeqana waa haystaa boqol laba boqoloo neefoo geelana waa leeyahay labadooda midkood baa ku waajiba kaa bixinaya marka wuxuu lazimahu waxaa ku laazimahaya al aqbadu kan dheefta badan lilfuqaraai fuqaraa labadiiba waa haystaa fuqarada yaa u roon baa leema shantaa u roon ama afartaa u roon awal markii horeyse kii uu rabu hadduu bannaanka ka keenaayo kii uu rabuu soo geda laakiin hadda labadiiba waa joogaan haddii labadoodaba joogaan waxaa la leeyahay kee u ran masaakiinta fuqarada wain faqadahumaa hadduu waayo xasala maasha xasala maasha midkuu rabuu soo xasilinaya keena wain kaana fii milkihi milkigiisa hadday ku jiraan axadu sinfayn labadii nooc midkood shan banaato labuun baa u joogta laakiin afar xeqa ma hayo ama waaba cagsigee duunal aakhare kii ka sugay dafaca waa dhiiba kii u hayuu bixinay mid kalea bannaanka ka yeelaya lagama rabe kii uu haya iska dhib waman lazimahu sinu ninkii da ay ku laazimtay walaysa cindahu sinigaasina agtiisa ma ah da'da ku waajibtay bintulabuun bay ahayd bintulabuun maba hayaba sacada darajatan daraju korahaya waaxidatan kale ah wa akhada shaatayna laba neef buu qaadanayaa tujzi aani gudaysa fii cashrin min alibini toban neef toban neef oo geela laba neef oo ka gudi karta ow cishriina dirhaman ama labaatan dirham aw nazala darajatan darajuu degahayaa wa dafaca shaatayni buu dhiibahayaa oo cishriina dirham meeshaas ninkaasi da'dii laga rabay ma hayo maalan da'da laga rabay waxay ahayd da'da laga rabay ninkan waxay ahayd xiq xiqa ma hayo wax saddex jir meesha ugumaba jiraan oo sanadkii afaraad gala laakiin midii ka hooseyso laba jirkaana waa haysta midii ka korreyso afar jirkaana waa haysta ikhtiyaar wuxuu u leeyahay inuu kor u kaco oo midda kore bixiyo oo qaato laba neef oo ari ah ka gudi jire ah ama labaatan dirham inuu qaato iyo hoos inuu u dego oo neefkii ka yaraa bixiyo oo asagu wax ku daro laba neef ari ah ama labaatan dirham ku daro marka jubraan baa la yidhaahdaa jubraankaas waxa weye neefkii la rabay waa weyday ama adaa laguu kabahayaa oo kii ka horreeyaa bixinaysa ama adaa wax kabahaya oo kii ka hooseeyey ayaa bixinaysa ninka xoolaha leh hadduu kii ka hooseeyey bixiyana asagaa wax kabaha haddii kii ka korreeyey uu bixiyana isagaa loo kabahay ka baa la siinaya jubraan baa la yidhaha jubraankaasuu bixina labadaasina khiyaar buu u yeeshay waman lazimahu sinu ninkii da'i ku laasimtay walaysa cindahu da'daasina agtiisa aysan ahayn sacada darajatan darajuu korhayaa waaxidatan oo kale ah waaxidada waxaa la diidayaa midii xigtay iyo midii kale inuu usii gudbo taas waxaa weeye in dhibkeena maahana loo diyaar maaha hal darajaahu korah wa akhada shaatayni laba neefna waa qaadanahaya tujsi aana gudaysa fii cashrin min alibili toban neefoo geela labadii neefoo arioo tobanne geela laga bixin jiray ayuu bixina aw cishriina dirhaman ayuu qaadanahaya aw nazala ama isagaa degahaya darajatan darajo midii ka hooseysuu bixina wadafaca shaatayna laba neefuu bixinayo cishriina dirham marka hal darajuu kori kara halka darajo waxa weye neefkaan laga rabo kii ku xigay ayuu bixin karaa ama kii ka hooseeyuu bixin karaa midka kasii hooseeya midka kasii koreya ma aadi karo uma degdegi karo walow araada hadduu doono an yanzila inuu dego oo neefkii ka hoos bixiyo ow yascada koro oo neefka ka sarreeya bixiyo darajatayni laba darajo bijubraanayni laba kabna uu ku daro afar neefoo aryahan ku dara ama afar neefoo aryahan qaadana fa in faqada darajata alqurbaa darajadii u dhoweyd hadduu waayo jaaza waa u bannaan neefkii xigay neefkaan ama kii ka hoosey ama kii ka horreeyey waa waaye mid kaloo sii xiga ayaa meeshii jooga maalan ninkan waxaa laga rabay bintumakhaad bintulabuun ma hayso bintulabuunkii marka ma haysto bintumakhaadna ma haysto bintulabuunna ma haysto waxaa suuragala marka inuu xeqo bixiyaa suuragal oo laba jubraan markaas la siiyo hadduu asagu xeqo haysto oo lagu lahaa binhadduu isagu maalan xeqo lagu lahaa oo xeqo uusan haysan oo bintulabuun haysan inuu bintumakhaad intuu bixiyo laba jibraan ku daraana suuragal bay noqonaysa waa laba darajo inuu hoos u dego walow araada an yanzila inuu dego hadduu doono ow yascada inuu koro darajatayni laba darajo bijubraanayn neefkii lagu lahaa laba darajadii ku xigtay darajadii saddexaad inuu galo ama hoos u dego laba jubraanna bixiyo jubraanku waa labaatankii neef labaatankii dirham ama waa labadii neef araga fa in faqada hadduu waayo aydan adarajata alqurba siduu tii u waayey ku waajibka ahayd darajada ku dhoweydna hadduu waayo jaaza waa bannaan wain wajadahaa hadduu helana falaa maya hadduu helo darajadii qurbada ahayd darajada qurbada bixinayo mid kale loo sii gudbiyo neefkan laga rabo neefkii xigay hadduu hayo midka kasii koreeyo uma gudbi karo jubraankaas badan dar baa keenaysa waxaa suuragala degitaanka iyo koritaanka in la isku qabsado neefkii lagaa rabay waa weydey ninkii zakada doonahaya wuxuu leeyahay midka kore bixi isaguna wuxuu leeyahay may midka hoosaan bixina waa la isqabta labadooda marka yaa la raaca wuxuu yidhi wاlاkhtiyaaru doorka fi الsucuudi korida iyo wالnuزuuli lilmusakii kan sakada bixinayaa iskale kor iyo hoos wa fi اlghanami wاdaraahimi liman acdaa ninka uu siiyey saacigaa lacagta iyo kala dooranahaya arig ninkaan saaciga sakada soo doonay ninkaasa ariga iyo lacagta kala doonada walaa yadkhulu aljubraanu fi lqanami waalbaqari ariga iyo lo-da ma garo geela keliyu ku khaasi geelaa haddii wixiisu isku dhegdhegan yihiinoo wax isqabsanahayaan laakiin ari isagaa de jubraan meelu ka soo galaba da yar iyo da weynba maba kala leh lodana waxeedu waa isku dhadhow yihiin ama waxba kumaba soo aroorinba marka geeli intaasuu uga baxay wa walu nisaabi lbaqari loda nisaabkiisa alaaثuuna afartan weeye xadiidkii mucaad bnu jabal oo uu yidhi waxaa la ee soddonka inaan ka qaado ee tabiic fayajibu fiihaa tabiicun baa ku waajiba tabiicaas dib yarka habartii dabagalay wa huwa maa lahu sana sana mid jira wey wadakhala fi taaniya wa fii arbaciina musinna musinada loduna wahiya maa lahaa sanataani laba sana tii jirta wey wadakhalad gashay fi aalia marka lo waxaa loo xisaabinaya soddon iyo afartan wixii soddon noqdana tabiic wixii afartan noqdana musanna marka wuxuu yidhi wa fii sittiina tabiicaani ilaa laba soddon bay u xisaabtay haye toddobaatan waxaa weeye musinna iyo tabiic siddeetan waa laba musino sagaashan saddex tabiic soddon soddon iyo afartan afartan waxay u xisaabsamaysa saa loo wada wa calaa haada abadan fii kulli alaaiina tabiicun wa fii kulli arbaciina musina wa walu nisaabi alghanami arbacuuna afartan baa ugu horeysa wixii afartan ka yar waxba lagama rabo fatajibu fiihaa shaatun ayaa ku waajibaysa jadacatu da'nin aw haniyatu macsin riyihiina mxuu ahaa haniyada iyo jadacada labadaba waa lasoo sheegay wa fii miatin waixdaa wacishriina shaataani sideetan wax lagama rabo sagaashan lagama rabo boqol wax zaa'ida lagama rabo neefkii awali lagu wada wa fii miatayni wa waaxidatin alaatu shiyaahi saddex neefoo arigaha laga rabo wa fii arbaci miatin arbacu shiyaahi laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol inta udhexaysa labada waxba ku darmi maayaan labadigaa weli laga rabo ilaa saddex boqol uu ka gaaro saddex boqol markuu gaaro saddex neef fii arbaci miatin afartii boqolna arbacu shiyaahi uma haakadaa abadan fii kulli miatin shaatun hadda ka bacdi shantii boqol shan lixdii boqol lix toddobadii boqol saasaa loo socona wa haadihi alawqaasu jajabyaashan allatii bayna nusubi nisaabyaasha u dhaxaysa cafwun mid la cafiyo weeyo laa shay afiyo waxba kuma jiro waqtigu waa kasriga dhexda ku jiro boqol iyo laba boqol iyo kow ilaa saddex boqol ari badan baa udhexeeya intaas udhexeeyo jajabka ahi waxa weye waa cafi waa la yska dhaaf waxba lagama waqtigaana haddee waa un labada farad intii udhaxeeya markii zakada loo tuso marka meelaha jajabkaas ku jiraa waxa wey waa iska cafooy waxa waqsigaasi ku jiraana waa xoolaha noole muxuu ahaa nabaadkana kuma jiro lacagtana kuma jiro tijaaradana kuma jiro meel kale kuma jiro xoolaha nool keligood wey waxa wamaa yuntaju wixii dhasha min annisaabi nisaabkii fii ahnaa'i alxawli sanadka dhexdiisa yusakaa lixawli aslihi ayaa looga sakayna nisaab wixii ka dhasha xooluu ahaa afartan neef buu ninku lahaa wuxuu lahaa muxuu ahaa toddobaatan neef buu lahaa toddobaatan kalay dhaleen toddobaatanka awal hal neefaha laga rabay hadda boqol iyo koob iyo labaatan waa dhaafeen laba neef baa laga rabay haddii ay doonaan xawlkii ari ee muxuu ahaa hooyooyinka toban beri ayagoo ka dhiman tahay hadday dhalaan waa loogu dara maxaa yeelay arigan ziyaadahi imtidaad nisaabkii hore ka yimid weeye wax xawl cusub sugaaya ma ya maal mustafaad oo asalkii hore ku xiriirow wamaa yuntaju wixii dhasha nutijada waxaa la yidhahdaa waxay u eg tahay suurat lmajhuul ayay u eg tahay laakiin sideedaas waxay iskaga tahay macluum wixii dhasha nisaabka ka dhasha fii ahnaa'i alxawli يزكى والجزكينا لحول أسله وإن لم يمضي عليه حول حول بيوسف كسو التجين توينبري بحول كتايستا توينبرو تضواتن كده تضواتن كلانا أما فرت أما كنت على أما هي سواء بقي هو يمكن أن أيضا نفع لقى قام ولقى قام فلو ملك عرب بشهر هل بلا للنتاج كون إذا شاء نف لقى حش وأنا يري يريهن من نف وين بلا قال أنا كل بقيمة يحوك يدونا و إيش أسمعك وحكي صور على السيد أريد الزكاة اللي جاب بحين هاي قارك يسبا وحنا نقوم كلا يري أما مرة يري يرسكو سو عرورك يري يركاس سو لو سو عروره النف وين إلا وإلا أو afartankii neef caadiga laga bixin jiray bixi meeshaas xoogaa culays buu ka dareemay masala marka meeshaas ka soo baxday oo ah haddii xoolaha sakada laga bixinayo wax farqiga weyn uu u dhaxeeyo in neefka laga bixinayo neef dhexdhexaad isku celcelisa laga qaado neef qiimahaan isku celcelis in laga qaado haddee ninkii in kariimadii uu bixiyana waa loo waxaa leeyahay khasab kuma ah mid maciibaa inuu bixiyana waa loo diiday xooluhuna labadooda waa ka koobmi karaan marka neef dhexdhexaad dhexdhexaadkaasuu marka in badan jejebinahayaayo waxay qaadan doontaa qidco weyn bay ka qaadan doontaa casharka fain kaanat maashiyatuhu arigiisu hadday tahay miraadan mid jirjiran akhada minhaa mariidatan buu ka qaadahaya mutawasidatan dhexdhexaysa arigu waa jiran yaha neef caafimaada ilaa ilaa keen lagu khasbi maaye neef jiranoo dhexdhexaaduu ka qaaday aw sixaaxan mid fafayoobay ahayd akhada minhaa saxiixatan neef fafayoobuu ka qaaday aw bacduhaa sixaaxan wa bacduhaa miraadan qaarkeedna waa fayoob yahay qaarkeedna waa jiran yahay akhada saxiixatan buu qaaday bilqisti qayb buu ku qaaday qaybtaasi waxa weeye ariga jiranna waa la qiimaynahaya midka fiyowna waa la qiimaynahaya neef labadii qiimo isku xambaarsan oo dhexdhexaad oo fiyow baa la bixina miaalna asagaa ku siin doona faidaa malaka arbaciina hadduu afartan leeyahay nisfuhaa sixaaxu nis waa fiyowya niskii kalena waa jiranya iskuna qiimo maaha midka fiyowya midkaa jiran qulnaa waxaan leenahay low kaanat kulluhaa sixaaxan kam tusaawi imise la ekaan lahayd waaxidatun minhaa arigoo dhan hadduu wada fiyooya neefkiisuu goyn lahay faidaa qiila arbacata daraahim afar dirham buu goyn lahay maalan haddii saana la yidhaahdo qulnaa waxaan leenahay walow kaanat kulluhaa miraadan kam tusaawi waaxidatun minhaa hadday wada jiran tahayna misay goyn lahay faidaa qiila dirhamayn laba dirham bay goyn lahay haddii la yidhahdo maalan قلنا له وحن لنا حسن لنا شاط الناف نوكين صحيحة فيو بثلاثة دراهم سدح درهم جوكت سدح درهم نيف جو محايا النيف كي مريض كان اللي بدرهم بو نقضي ميت كي فيو انا عفر بو نقضي هدي الله اسكو قيبي انا سدح بو نقضي إلا عفر يلا بعضان اسكو درا لحوي نقضي كلا بركو دي سدحة مركا النيف وحا لغا ربا سدح درهم هو فيو نيف كاس كين بالي walow kaanat isixaaxu alaaiin hadday soddon tahay lazimahu shaatu neef arigaa ku laasimaysa tusaawi u dhiganta alaaada daraahima wa nisfa saddex dirham iyo nisf neef u dhigta ilaa neefkan afar meelood haddii loo qaybsho saddex meelood fiyowgiibuu ka waafaqsan yahay meelna wuxuu ka jiran yahay wuxuu ka waafaqsan yahay midkii jiranaa tobankii jiranaa ayuu uga aaday marka haddii neefka fayoobi afar dirham ahaa ariga fayoobina soddon yahay midka jiranna toban yahay marka nis ayaa ninkii korkiisa noqonaysa marka intaasuu xisaaba waxa weye xisaab uun fara waaweyn lagu dhigahayo la rabo in lasii jejebiyo ninaan xisaabta aqoon loo jejebina laakiin giddigood kormar inta laga qiimeeyo qiimihii ku aadanaa in laga baxshaa suuragal wuxuu ku yidhi wamataa qawama markuu qiimeeyo aljumlata arigii oo dhanoo duuduuban wa akhraja uu bixiyo saxiixatan mid fiyooyo tusaawi u dhiganta rubaca cushrun u dhiganta kafaa waa ku filay arigii oo dhan baa la qiimeeyo waxaa le afartankan neef
مثلا
labaatanna waa jiran tahay labaatanna waa fiyoodahay labaatankii fiyoobaa min afar haddii lagu dhiftay misay noqona sideetan haye labaatankii jirana haddii min laba lagu dhifto afartan boqol iyo labaatan baa wixii oo dhan isku noqona boqol iyo labaatan imisaa cushuru ah ya labiyo toban ba labiyo toban labiyo toban rubucoodi mise wey ya saddex saddexdaasaa laga bixinaya saddex dirhan baa kusoo aaday sababtu waxa weeye neefka ariga ah oo afartanka laga bixinayo rubculcushri marka qiimihii ariga oo dhan rubculcushurkiisuu bixi neefka laga rabayna wuxuu ku aadanaa rubculcushri afar imisaa rubac u ah hal neef neefka ariga zakada lagu bixinayo wuxuu ahaa rubculcushur buu ah boqolkii labayo bar buu ku aadana rubculcushur haddana arigii oo dhan intuu qiimeeyo giddigiis qiimeeyo qiimihii giddigiis uu joogo rubculcushur ka bixinaya neef uu ku aada marka waa qiimo duuduubanoo ninkii xisaab yaqaan u sahla ninkii aan aqoonna saatan in loogu jajabiyo soddon iyo afartan iyo toban toban loogu kala qaado u baahan saas u baahan nacam waa istifni low kaana sixaaxu midda fiyow fiihaa xoolaha isku jira duunal waajibi waajibka hadduu ka hooseeyo ajza'ahu waxaa u gudahaya saxiixatun wa mariida labadoodaas buu u gudahaya hal neefo fiyow iyo hal neefo jirin buu bixina maalan duun alwaajibkaani maxay tahay ninkan laba neef oo ari ah lagula laba neef oo ari ah boqol iyo wuxuu haystaa shan iyo labaatan neef laba neef oo ariaha lagu leeyahay arigoo dhan hal neefaa ka fiyo neefka fiyoodu waajibkii laga rabay oo laba neefa ma gudi kara mise uun midka jiran in wax laga doonaa loo baahana kii jiranaa laga maarmi maayo in wax laga qaado hal neefkaanu saxiix hadduu bixiyo neef kaloo jiranuu ku dara لزمه صحيحة وأجزأه صحيحة ومريض مثلا أرجس هدو أفر بغلها أو أفر ناف لقربه هو حفيول ودن أيهين لبن ناف كلي أيهين وعرق في يولو فين كرو نساب في ودن من فين كرو قيمة بقى لو عل شيء مرتين ناف واحد في يولو واحد يربوا اسكو دار سببت واحد يجرنا ميل لقم مرمال ariga u jooga lama laha banaanka wax ka soo gadna lama laha midka u joogana wixii fiyooda ma bixin karaan wixii laga rabay wuxuu low kaana sixaaxu fiiha duuna alwaajib haddii uu waajibkii laga rabay ka yar yahay ajza'ahu saxiixatun wa mariid wain kaanat inaasa meeshaas marka waxaa jira waxyaalo cuyuubahoo uu rabo cuyuubtaas markii ay yimaadaan in marka ceebtii iyo wixii aan ceeb lahayn la isku miisaamo cuyuubtaas marka waxaa ka mid a siqarka yaraantu waa ceeb dakarnimadu waa ceeb jiradu waa ceeb waxyaalahaas ceebta hadday xoolihii ku jiraan ceebtaas waa laysku miisaamahayaa wixii fiicnaayo wixii litay baa laysku miisaamaya marka wuxuu yidhi wain kaanat inaatan haddii xoolihiisoo dhan dhadig yihiin aw dukuunan wa inaatan dhadig iyo labood bay ka kooban yihiin lam yuuqad fii fardihaa faradkeeda la qaadi maayo ilaa untaa dhadig maaha neef dhadig maahan neef lab laga qaadi maaha haddii arigiisa uu yahay dhadig iyo labood wada yahay neef dhadig baa laga qaada neefkaas dhadigoo laga qaadahayaa qiim ahaan waa la miisaami karaa laakiin neef dhadig baa laga qaadahaya ma neef lab la bixin ma ilaa maa taqadama wixii soo hormaray fii khamsin wacishriina shan iyo labaatan wixii ku soo horay cinda faqdi binti maqaad haddii bintu maqaad shan iyo labaatan geela bintu maqaad la waaye maxaa la bixin lahaa ibnu labuun ratiyar baa la bixin lahaa kaas dakar baa la bixin lahaa wa fii alaaiina baqaratan isagana maxaa laga bixin jir tabiic dibi buu ahaa dakar wafii amsin min alibili shan neefoo geelana maxaa laga bixin jir shaataduu dakar iyo unta ma kala lahayn fainahu yujziu waxaa gudahaya ibnu labuunin wa tabiicun wa jadacu da'nin aw aniyun caiz saddexdii masalay u kala laabanaysa ibnu labuun wuxuu u laabanayaa amsin waishriina cinda faqdi binti maqaab tabiicna muxuu u laabanayaa alaaiina min albaqa aye jadacu da'nin aw aniyu maczin macazin maxaa kaasina u laabana khamsin min alibil marka meelahaas oo dakarku ku soo arooray maahane haddii arigu dhadig xooluhu dhadig iyo labood ay yihiin neef dhadigaa la bixina wain tamaxadad hadday iskugu miiranto dukuuran lab hadday iskugu miiranto sida dadka xoolaha oo jarkaa gado oo kale oo hal sano wuxuu hayaa dibi kali ah hal sanuu dibi kali yahay hal sano hadduu dibi kaliya uu hayo dibi baa laga qaadaya maaha neef muxuu ahaa dhadig keen lama lah maxaa yeele xoolihiisi oo dhan waa wadadaka wain tamaxadad hadday u balax beesho dukuuran labood kale ah ajza'ahu dakaru muطlaqan hadduu geel yahay hadduu lo' yahay hadduu ari yahay laakiin yuukhadu waxaa laga qaadaya fii sittin waalaaiina ibnu labuunin akaru qiimatan ka qiimo badan min ibni labuunin yuukhadu fii hamsi wacishriin ibnu labuunka marbaa waxaa laga qaadi jiray haddii la waayo shan iyo labaatan mintu makhaad haddii la waayo soo ibnu labuun lagama qaadi jirin soddon iyo lix neef oo awr ah hadduu haysto oo aan lagu arag neef dhadigba aan lagu arag wuxuu la bixinayaa ibnulabuun laakiin ibnulabuunku bixinaya waa inuu ka fiicnaado midkii shan iyo labaatanka laga bixin jiro mid xoogaa karoon buu bixin bitaqwiimi wanisbati wain kaanat kulluhaa siqaaran hadday dhammaan yaryar tahay duuna sini lfardi ay ka yar tahay akhada minhaa saqiiran ariga hadda uu ku yidhi markuu afartankan dhalaa kuwii hore dhammaaday afartan baa meesha ku hartay afartankii meesha ku hartay nisaabkii waa dhan yihiin kuwii horena imtidaad bay ka yihiin oo xaryar baa laga bixin oo xaryar ayaa laga bixin meeshaas hadda meesha waxay ka soo qaadanayaan cumar markuu abubakar markuu yidhi wallaahi low manacuunii canaaqan riwaayada midna waxaa ku jirtay caqaalan midna canaaq waa ku jirtay kaanuu yu-adduuna lirasuulilahi sal l sl qataltum calaa manca marka canaaq xar yaray see ku soo geli kartaa ariguba sanajir buu ka bilaabanahay sanajir ayuuba arigu ka bilaabanahay marka hadday waxaro yaryar waxay iskugu soo haraan hal waxar haska bixi wayajtahidu waa dadaalaa baxayu laa yusawii meeluusan simin bayna alqaliili waalkaiir kan yar iyo kan weyn fafasiilu sittin waalaaiina ee niriga laga rabo lix iyo soddon yakuunu wuxuu noqonayaa khayran nirigii laga bixin jiray shan iyo labaatan markii la waayo duntumakaadka waxaa la rabaa mid xoogaa ka fiican wain kaanat hadday arigu maashiyadu tahay kibaaran wa siqaaran lazimahu kabiiratun mid bay weyn baa ku laasimaysa wahiya sinu lfardi mutaqadim sanadkii soo hormaray wey oo geela da'da wax lagu bixinaayo waa lasoo sheegay marka kabiira laga bixinayaa bintumakhaad wixii ka bilowdo bintulabuun saasuu u soconahayey arigiina waa lasoo sheegay kabiiradiisi hadduu ida yahayna hal sano hadduu u yahay riyana waa laba sano neefkaa weyn baa la bixina wain kaanat maciibatan hadday ceebaysan tahay ceebahaasi waa jiro waa indhala-aan waa ceeb baa ku jirta akhadal awsada midka dhexeeyuu qaadanayaa fil caybi ceebta hadduu arigoo dhan wada ceebaysan yaha wada jiraya midoo dhexdhexaad uu ka qaada haba iska ceebaysnaada wain kaanat maashiyadu hadday tahay anwaaca noocyaal kala duwan oo kala qaymo badan ka da'nin wa macazi arigiisu riyo iyo iduu kala leeyahy riyaha iyo idaha meeshaas midbaa qaalisan midkood baa qaalisan riyaha iyo idaha labadoodu isku qiima maa haddii kii qaalisanaa neef ka mida lagala baxo ninkii xoogaa dhibuu dareema haddii miskiinkii la siiyo kii raqiiska ahaana dhibuu dareema marka wuxuu yidhi anwaacan hadday tahay kada'nin wa macazin akhada min ayi nowcin shaaca labadooda kuu rabuu ka qaadaya laakiin bilqist neef oo isku celcelis ayuu ka qaada fa yuqaalu low kaanat kulluhaa da'nan kam tusaawi waaxidatu minhaa ilaa aakhiri maa taqadama sida daayatoo kale loo miaalina waxaa le inta idaha imisay goyn karaan waa la xisaabina waa la qiimeyna inta riyaha in imisay goyn karaan labadoodii la isku daraya rubcul cushraa laga bixin labada qiimo inta la isku daro oo wixii oo dhan la jumleeyo ayaa le cushur ha la baxsho cushurkii rubciisa lama neef neef qiimahaas goynka walaa tu'khadu lxaamilu tii rimanayd lama qaado wala latii waladad midda hadda dhashayna la qaadin labadooduba waa kuwii uu u reebay nabiga sal allahu calayh wasalam walfaxlu qoorka oo xoolaha la qaadin maayo neefka geela ah qoortaahoo dadku qoor ahaan ee loo geel ugu jira kaasna la qaadin maayo walal khiyaaru neefka dabecadda wanaagsano xoolaha loo jeceliya walal musinnatu ee musamanatu tii la cayiliyey lilakli in la qashaa loo cayiliyeyo waa neef aad u cayilanoo xoolihii kale ka duwanoo waxaa laga rabaa hilib baa laga rabaa ilaa an yardal maaliku maaligu inuu raalli noqdo maaha neefka qiimaha zaa'idkaahi ku jiro oo xoolaha ku jira lagala bixi maayo laakiin ninka xoolaha leh hadduu asagu iska keeno waa laga qaado asagaa iskiisa iskaga tabarba intaas marka lagu soo jiray hal nin ahaa xoolahaas kale hadda waxaa la soo galay xoolaha laba nin isku darsato laba nin baa xoolo isku darsatay walow kaana hadduu yahay bayna nafsayni laba shaksi oo min ahli zakaati dadka zaka ku waajibtay ah dadka zaka ku waajibtay laba qof oo ah haddii nisaabu nisaab u dhexeeyo nisaabkaasoo mushtarakun la wadaago min almaashiyati maashiya aw ayriha ayr mushtarak mushtaraka waxa weye labadooda waa isla leeyihin nin neef gaara gacan meel u tilmaansan karaa ma jiro neefkaan anaa gaar u leelnama jiro xoolahaanoo dhan baa u dhexeeya oo see ugu dhexeeyaan milu an warisaahu inay wada dhaxleen labadoodu xoolahaanay dhaxal u heleen welina looma kala qaybin xoolaha dhaxalku waa xoolo shirkaah laakiin nin walba wuxuu baahaya qaybtiisa in la tuso marka hadda lama qaybino xoolihii shirkay ku wada jiraan wada dhaxal intii shirkadaas ay ku jireen ayaa hal sano kusoo wareegay xoolihii ninkii lahaa waa dhintay dadkaanaa dhaxal u helay ma qaybsan hal sanaa kusoo wareegtay shirko wey xoolaha shirkay ku yii hadday afartan neef yihiin waxaa laga yaaba hadduu qofba kooxdiisa qaato qofna waxba kuma waajibeen laakiin hadda lama kala qaybsanoo shirkay ku jiraan xoolahaas ama waa la wada siiyey labadooda intaana xoolaha labadiina leeyihin looma kala suuy aw ayran kayru mushtarakin mushtarak maa bal likullin minhumaa labadooda kii kastaaba cishruuna shaatan buu leeyahay maalan mumayazatan oo gaar loo soco ninba labaatankiisa waa yaqaana ilaa annahuma ishtaraka waxay wadaagaan fil muraax xerada moorada lagu xareeyo walmasraxi meesha loo soofo walmarcaa daaq walmashrabi meesha biyaha laga cabo walfaxli qoortii walraaciyi ninka qowsaarka waardeeyey waqayri waxaasoo dhan ba waa isku darsadeenoo xoolahaan meeshii laba shaqo kala geli lahay isku hal shaqaa la geliyey marka xoolo oo isku darsan wey laakiin nimbe kuwiisa waa yaqaanaayo gaar buu u yaqaana shirka maahane waxa weeye waa khulda wey waa isku darsadeen wafii ayriha intaas xayawaanaadkii uu ku miaaliye marka hadda wuxuu soo galay wixii xayawaanka aan ahayn wafii kayriha oo min annaaduuri kii waardiyaha beerta ninka waardiyey waljariini goobka meesha lagu qalajiyo miraha oo lagu kala saaro xabadda iyo qasharka lagu kala saaro wadukaani dukaankiiyo waxa weye waa meesha alaabta la dhigo marka la gada wamawakaanu lxifdi maqsinka lagu waardiyeeyo intaas hadday ka midoobaan zakayaa waa zakeeyaan zakaata arajuli lwaaxid hal nina zakadiis ayay bixin labadii ninu xoolahooda isku darsatay xoolahaas midba gaarkiisa hadduu la baxo haddaysan nisaab gaari lahayn laakiin labadooda isku darsadaan labadooda waxa weeye isku nisaabka waa isgelina oo maalan shan iyo labaatan neefoo geela hadday wada leeyihiin oo ninba shan leeyahay ninba neef ariga bixin maayo guddigood isku hal zaka ayaa la bixinaya neef geelaha laga raba neefkaas geelaha laga rabaa adhowteedii la qaybsanahaya nin walba qiimihii ku aada loo celin kolba hade waa xadiidkii laa yufaraqu bayna mujtamacin walaa yujmacu bayna mutafariqin khashiyata asadaqa saka laga cararahayo darteed wax urursanaana loo kala geyn maayo wax kala tagsanaana la iskugu keenin laba nin oo ninba uu lahaa afartan hadday isku darsadaan meeshii ninba neef gaar looga qaadi lahaa hadda hal neefaa laga raba marka neefafku ha soo yaraadeen darteed iskuguma darsan karaan haddii dani u keentay inay isku darsadaan oo wax isku dhaqaalaystaan waa sabab kale laakiin zaka ha idinka yaraata la iskuguma darsan karo xoolo awal isku darsanaayo la isku dhaqaalayn jireen bishii zakadaa soo gashay xaggana qaara lagu xareeya waxba ka ridi mayso maxaa la kala xarxalaynaya wixii waaba kanoo subaxdii isku meel lagu dareerin marka labadaas ninu wax isku darsatayna hal zakaahay bixina hal zakaahay bixinayaan maxay tahay ninbaa bixinahaya ninka kalena asagaa ugu laaban nin hadduu bixiyo ninka kale ayuu ugu laaba hadduu yira- haddii la yidhaahdo eh, sidaan hadda jirtoo kale midkood baa diidahayo oo kii kalaa seebuu yeelahaya si looga jawaabo male maxaa yeele mid baa diidahaya eh, wax sharciga lagu yaqaano ma sharcigu wax uu yaqaano ma ninkii wax diiday in la edbiyo hadde sharcigan ummad oo sida dugaagoo kale u dhaqanto ma ahane waxa weye waa dad oo nidaam lahoo suldaan lahoo ninkii wax diidan suldaankaasi la xaalayo ninkii nin wax kule uga qaadayo nin baa iskala bixinaya kan kale waa looga qaadaya intiisa والله سبحانه وتعالى أعلم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد waxyaalihii zakada laga bixinahayey markii hore waa uu soo koob haddana mid walba wuxuu u galay tafsiil xoolihii noolaa waa ka soo baxay nisaabkoodu intuu noqonahayey inta layska cafinahayey meel walba waxa ku waajibahayey waa ka soo baxay wuxuu galay zakaatu nabaat nabaadku waa wixii dhulka ka soo baxa waxa nabaadkaa dhulka ka soo baxaya afar waxyaalood xadiid baa ku yimid oo labana geedaha waaweyn tahay labana ay tahay waxyaalaha zaraca ah oo dhulka ku yaala labada geedaha waaweynkaah waxa weye waa timirta iyo zabiibka labada oo zarac ahina waxa weeye waa eh, xinta iyo shaciir oo labadooda hore isku dhadhawaadeene ee, xindaduna de waa burka ama qamadiga shaciirkuna nooc kaloo isaguna ee, xoogaa ka duwan wey, oo gaagaab saddexdaa afartaas marka waxa weeye waa mansuus wixii ka soo haray sidii loogu qiyaasi lahaana fuqahada qaarba meel buu ku dhuftay abu xaniif oo kale asagoo wixii dhulka ka soo baxay oo dhanba aayaddii cumuumkeedu iska qaato meeba kala dejinba wa mima akhrajnaa lakum min alardi sidii loo yidhi gees buu ka maqay Ee, culimmada kalena ninba meel buu ka fiirina hadda marka meeshan waxaan ku arki doonaa ee, waxyaalahaas maadaama ahayn waxyaalo quudaho cunto ahaan loo cuno oo dadka u kaydsami kara wixii marka quudaho cunto ahaan loo cuno oo kaydsami karoo dhan baa la raacin doonaa meeshaas marka nabaadkii wixii dhulka ka soo baxay labadaas uu kala qaybsanahay geedihii waaweynna labadaasa ka soo baxday ee, geeda waxa zaracaana isagana culummadu intii badnayd ba waa haleeshiiyey wixii uu nuucigaas oo kale ah. laa tajibu zakaatu fi zuruuci zarciyaashii kuma waajibto mar haddii zarci la yidhaahdo waxaa laga wadaa waxyaalaha oo fasliga sida xawliga loo go- ee, muxuu ahaa fasal ahaan loo goosanahayo oo ee, xubuubta zuruucdii kuma waajibto ilaa fii maa yuqtaatu wax la quudaysta maahan wax la quudaysto oo quudkaas marka waxa weeye waa waxyaalaha ee cunto ahaan loogu noolaado wixii daawaah iyo wixii idaam ah iyo wixii faakihaah iyo waxyaalahaasaa laga bixina iyo waxyaalaha oo la yidhaahdo waxbaa lagu suugaysta waxyaalahaas oo dhan banaanka iska dhigahaya marka meesha wixii quud ahaan loo cuno sida ee, masagadii iyo galleyda iyo bariiska iyo waxyaalaha noocaas oo kala oo cunto ahaan loo cuno fii maa yuqtaatu wax la qay- la quudaysta maahane wax kale kuma waajibto oo min jinsi maa yastanbituhu alaadamiyuuna aadamigu waxay dhashaan jinsi ay ay dhashadaan jinsigooda ka mid ah wax dadku abuurto dadku waxyaalaha uu abuurto waxaas ah Ee, waxyaalo lana cuni karo xayawaan uun kaliyihiin isticmaalaan oo dadka kale aysan ee dadku aysan beeran kuwaas kuma jiraan wayuyab- wayuyabaso la qalajiyo oo wayudakharu la kaydsado marka waa in la quudaysto waa in wax bini aadamku beerta ku jiro waa in wax kaydsamo oo qalaloo kaydsamo waa inuu intaas ayuu wuxuu fiiriyey waxaa la fiiriyey ee, geedihii mansuuska ah marka sif- muwaasafaadka noocaas ay leeyihiin marka muwaas- wixii sifadaas oo kale leh ayaa la mid ka xindati qamadii wey wa shaciirin wa durati duradaas ama dura rafiic ama dura shaamiya ee, ee, duradu midda ay doonto ha kala noqoto ama masagedii ha noqoto ama geleydii ha noqoto wa arusin bariiski wa cadasi وحمص وباقي الله سدحودا سواء فصيلة دقيرتا نوعياشي ذا أي كلا أي كميدشي وجلبان جلبان كاسانية مقرانا وعلسين علس كاسن هادو توكين دونا وحورن دونا وحوي نوع حنضرة كميد هو عرن دونا لكن ما دام مواصفات قار اللي هي قارب ومقعاب intaas marka zuruucdii waxyaalo noocaas uu ka soo qaadayo waa wixii lana kaydsado quudna geli kara dalaali karo kaydsami kara waxyaalahaas walaa tajibu fi thimaari thimaartan hadda marka wixii geedaha waaweyn ka baxa ayay noqonahayaan thimaartana kuma waajibtu yidhi ilaa fi rudabi walcinabi rudab iyo cinab oo rudabkuna waxa weeye geedka timirta markii miraha dhacaanku ku jiro oo aysan weli angegin rudab baa la yidhaha markii hadhowtii ay angegtana timir bay noqon doontaa timir ayay noqon doontaa cinabkuna waa geedka hadda soomaalidu canabka iska tiraahdo karamka oo mirtiisu inta oo ay dhacaanku ku jiro waxa weye waa cinab hadhowtadii markii oo dhacaanku ka baxana waxay noqonaysaa zabiib zabiib bay noqon doontaa marka labadaas ayuu ku waajibahayaa ولا تجب في الخضراوات خضاره كواجيميس ولا الأبازير وحيالي وحلو سوغيسين هاي لوغو دلعنا ينكم الجر أبازير تاس وحوي وحيالا عنتظر لوغو وناكسدو لوغو إسلحسدو مثل الكمون كمون قد ما نوع حواج كمية كمية iyo kuzbara ama kazbara kabsaladaas haddee iyadana waxaan u malayn inaysan taas ka fogeyno soomaalidu haddee ma garanay hadda inay dhintay mar waxay ohan jireen kabsar iyo kaabuun laba nooc xawaaj ka mid inay ahaan jireen baan u malayn faman incaqada fii milkihi ninkii milkigiisa uu ku xisaabkii miro incaqada fii milkihi nisaabu xab beer buu tabcay beertii miro waxaa guntamay nisaab gaara mirahaas waa soo bixin nisaab bay gaara aw badaa ama hadduu daahiro silaaxu xabbin ee silaaxu nisaabi rudabin rudab nisaabkii salaaxiisa salaaxa waxa weye in la cuno munaasib uya rudab baa u soo baxay bisayl buu bilaabay markaas waa markuu diyaar u yahay in la cuno bisayl buu bilaabay salaaxu waa se aw cinabin ama cinabkii nisaabkiisa marka ninkan beer waxa u baxday nisaab ka soo gooyi karo oo cinab ah cinabkii wuxuu gaaray in uu bisayl bilaabo ayuu bilaabay oo biyuu gashadaa marka ugu horeysa waa midoobaanahaya marka waa uu wuxuu bilaabay bisayl buu bilaabay marka bisaylkaas uu bilaabay ninkaas marka zakadii baa ku waajibaysa cinabka iyo rudabka labadoodaba nisaab wax nisaab gaari kara ayaa ayaa bislaaday mirihiina beertii waxay u saartay bariis oo nisaab saar nisaab gaari kara zakaa ku waajibtu lazimatu zakaatu zakaa ku waajibaysa wa ilaa fala ilaa haddaysan nisaabu xabbi aysan aysan gaarin ama nisaab rudab falaa tajibu zakaatu zaka ku waajibi mayso markaas ama haddaan nisaab rudab iyo nisaab cinab silaaxooda daahiri mirihii waa ku yaalaan meesha laakiin weli wax bisayl ay bilaabeen ma jiro waxaa suuragala inay dabayli wax ku dhacaan oo iska fasaadaan marka weli waxba kuma waajibin laakiin markii bisayl ay bilowdo markaasaa wax ku waajiba wanisaabu nisaabku an yabluqa waa inuu gaaro jaafan asagoo angegan khaalisan ka saafi ah min alqishri qobkii iyo watibni tibnigi tibnigaasi waxa weeye laamaha ku jirjira ee muxuu ahaa zaraca ku dhex jira oo jajaba laamahaas jajabkoodii iyo qolofta oo aan cuntada lagu keydin oo aan lala dhigin waa inuu ka saafiyo khaalisan min alqishri qobkii iyo watibni khamsata awsuqin waa inuu gaara shan wasqi shantaas wasqi waa lixdan saac midkiiba saddex boqoloo saac waa inuu gaara marka saaciib hadde laba kiilo iyo n wax la jiraa lagu xisaabiyaa qiyaasta waa un toddoba kintaal dhadhawaadkood toddoba kintaal un dhadhawaadkoodi weeye toddoba kintaal iyo n wax yar inuu noqdaa suuragal marka asaga oo aan qobkii la xisaabin oo aan tibnigii la xisaabin qobab ee muxuu ahaa laamaha jajabay oo ku dhex jira aan la xisaabin waa inuu gaaraa nisaab waa inuu gaaraa wahuwa alfun wa sittu mi'ati ridlin kun iyo lix boqoloo ridil weeye baqdaadiye ila alaruza waalcarasa maaha aruska iyo caraska nisaab ahaan ugama duulna nabaadka kale laakiin ayaga qobkaa lagu kaydiyaa waa lala dhigaa marka haddii qobka lagu kaydiyo qobka ha laga fiiqo oo markaa ha la beego culays bay noqonaysaa qobkoodaa lala dhigi jira marka ayaga si kale in loo xisaabiyo ayay u baahanaa oo sidoo kaleo loo xisaabinaya maxay tahay wuxuu yidhi ila alaruza waalcaras wahuwa sinfun min alxinda waa nooc xindada ka mida caraskaas yudakaru waa la kaydiyaa maca qishrihi ayaa la kaydiyaa qobkaa lagu kaydiya oo qabadiga kale meesha la fijulo isaga qobkiisaa lagu kaydiyaa halkii qobana laba xabo saddex xabo ayaa ku jirta fa nisaabuhumaa casharatu awsuqin toban wasqi wey biqishrihimaa maca qishrihimaa qobkooda ayagoo qobkooda leh qobkii iyo mirtii kalabar baa loo xisaabinayaa meeshii shan wasqi laga rabay toban wasqi hadduu macaa qobka ku gaaro sekadaa laga bixin qobkoodii ilaa ayaga qobkii in laga tuuraan sahlan dbriiska hadda markii makiinadahay waxaa la helay waa sahlanaatay isagoo qofkii laga fajilay in meel la iska dhigto u kaydsamo laakiin hadde qadiiman markii la cunaya qofkaan laga bixin jiro walaa tukhraju zakaatu zakada lama bixiyo fi lxabbi mirtii ilaa bacda tasfiya markii la saafeeyo kabacdi maaha ayadiioo xubuubahoo dhaay ah oo laga soocay muxuu ahaa qishrigii iyo wixii o dhan laga soocay ayaa markaas sekada laga bixina xubuubtii walaa fi tamri timirtana lagama bixiyo ilaa bacda aljafaafi markay angegto kabacdi maaha oo ayadiioo dhacaankii ku jiro oo timirtii dhacaankii ku jiro ama cinabkii dhacaankii ku jiro sekada laga bixin maayo waa la angejinaya markay angegto kabacdigeed ayaa laga bixina laakiin markiiba ay bisayl gaartay zakadii waa ku waajib zakaa ku waajibtay haddii meesha lagu yiri hadhowtadii masalaa lagu keeni doonaa xoogaa wax fududaynaysa laakiin miskiinkii baa wax ku yeeshay mar hadduu miskiinki wax ku yeeshay wixiisa adigu ma cuni karti wixii aa cuntay inaa u xisaabtay noqonaysa in loo xisaabi miskiinka waxbuu ku yeeshay zakaa kugu waajibtaa layidhi miskiinkii baa wax ku yeeshay marka miskiinkaas wixiisii meeshay ku jira shoodii la qaadaba miskiinku waxbuu ku leeyahay laakiin sida xoogaa loo sahli karo ay suuragal tahay ninku in uu beertiina iska isticmaalo miskiinkana wixiisa u gooyo xalka meesha ugu dambaysaa laga keeni doonaa baabka insha allah ee dabaadigiisa watudamu amaru lcaami lwaaxidi sanad keligiisa mirihiisii baa la dumahayaa bacduhaa ilaa bacdin fii takmiili nisaabi nisaabka kaamil yeelkiisa sanadkii bilowgiisii waxaa usoo baxay nisfu waxaa usoo baxay saddex wasq sanadkii niskiisii dambana waxaa usoo baxay saddex wasq marka saddexdii horena nisaab ma gaarto tan dambana nisaab gaarto ma leh waa la isku damaya maadaama isku sanad ay kusoo baxeen wa tudammu waa la dumahayaa hamrat lcaami lwaaxidi bacduhaa ilaa bacdin baa loo dumahaya fii takmiili nisaabi nisaabka kaamil yeelkiis mar haddii nisaabkii kaamil noqdo mid walba markiisaa laga bixina xataa low adlaca hadduu fiid bixiyo bacda jadaadi lwali tii hore markii bacda jadaadi lbacdi qaar markii la goostay kabacdi haddii mid kala fiid bixiyo likhtilaafi nowcihi noociisa iskhilaafkiisa noocyaasha kale wakti badanoo midba xilli buu soo baxaa marka midkaan markii la goostaa kii kale xilligiisii miduu soo baxa oo ubax bixiyo aw beladihi beledkiisa bilaadiibaa wixii ku kala bislaan ogyihi ninkaa laba beledoo kale fog baa ugu abuuran yihiin isku marba hadduu xataa abuuray labadii beled waxbaa kala bislaan oo kanna waa degdegay kanna waa da walcaamu waaxidun sanadku hadduu isku mid yahay waljinsu waaxidun jinsiguna mid kaliya yahay isku nooc ama bariis ama galeey ama waxwada yihiin damahu ilayhi waa u dumaya fii takmiili nisaa haddii midkaanoo la goostay iyo kii kale ubax bixiye ay isku yimaadaan mar haddii sanadkii ku dhex jiraan isku jinsina ay yihiin waa la isku dumaya wayudamu waa la dumaa anwaacu zarci bacduhu ila lbacdi qaarkiis qaar baa loo dumahaya fi nisaabi in ittafaqa xasaaduhumaa goosashadoodu shafashadoodu haddii ay iswaafaqdo fii caamin waaxidin sanad keligiis oo sanadkan waxaa usoo baxay afar kintaal oo galeea nuskii dambena waxaa usoo baxay afar kale waa la ysku darxay maadaama isku hal sanada ay soo galeen marka wixii sanad soo go-aa waxay noqonahayaan wax hal mara soo baxay saasay noqona zarciga anwaacdiisana bacdigood bacdi baa loo dubahayaa buu yidhi fi nisaab marka noocii baa laysku dumduma halkii nooc ahaa hadduu jinsiga dhexdiisu anwaac kale yahay maalan galleyda ka soo baxda intaasoo nooc ay kala noqoto anwaac ahaan loo kala bixin maayo maadaama isku hal jinsiga ay tahay waa la iswaafajin in ittafaqa xasaaduhumaa fii caamin waaxid isku hal sanada haddii la wada goosto walaa tudamu la dulmaayo amaratu caamin sanad midkii soo baxay mirihiisii aw zarcuhu zarcigiisii ilaa amarati caamin sanad kale mirihiisi aw zarci aakhar oo kale aw zarcihi loo dulma zarciga iyo amarkana kale ogow wixii geedaha waaweyn ka baxay sida timirta iyo zabiibka iyo waxyaalahaasna waa amar wixii kalena waa zarci labadaas magac buu kalis marka laba sano wixii kala baxay laysku dulmi walaa rudabun walaa cinabun lirudabin cinabna rudab loo dulmi isku jinsi maaha cinabka iyo rudabka laba geed bay kala yihiinoo aan isku dabeeca ahayn marka labadooda midkoodna mid walba nisaabkiisa laga fiirinaya inuu gaaro walaa burun lishaciirin bur iyo shaciirna laysku dulmi mahayo